بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وتفسير القرآن الكريم كأه وعن كجره سورة الفرقان قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الذل هل كاسان كجوك سني ألم تر مياذا أركي نبالي للنبي عليه الصلاة والسلام ama qof alla qofkii lala hadli karayo ilaa rabbika rabbigaaga kayfa siduu madda uu u fidiyey addilla hooska siduu u fidiyey waxaa weeye ilaahay sancadiisa iyo awooddiisa cajabta leh sida uu maalinta marka la joogo uu hooska u fidiyey si ay bini aadamka ay ugu raaxaystaan waxyaabaha hooskooda ay qoraxda hurayso ay kaga ay kaga ay kaga raaxaystaan hadduuna hooskaa ahayn haddaan hooskaa la heli lahayn waxaa weeye dadku qorraxda way gubi lahayd insaanka xayaatadiisa noloshiisana way dhooboobi lahayd miyaada arkaynin bale alamtara miyaada arkaynin ilaa rabbika rabbigaaga kayfa siduu madda u taagay addilla hooska walow shaaa hadduu doono la jacalahu ilaahay wuxuu ka dhigi lahaa saakinan mid joogto ahoo deggan oo xasiloon hooskii naftiisa ku daa'ima oo sugan oo hal meela oon kamuxua ka zuulaynin oon ka wareegaynin laakiin ilaahay awooddiisa waxaa weeye meel buu ka wareejin meel kale jiha loo wareejinayaa jiho kalena waa laga wareejin mar wuxuu jirayaa hooska markii ay qorraxdu waxaa weeye jihat almashriqi markay qoraxdu sii dhacay ay xagga ay zuusho wuxuu dhinacay qoraxdu ka soo baxdo wa taaratan jihata almaqrib markay qoraxda soo baxdana xagga maqribkuu hooska jirayaa qoraxda ayuu cagsi u yahay mar waxaa weeye hortaaduu socon mar gadaashaaduu socon ilaahay wuxuu yidhi marka humma jacalnaa waxaan yeelay ashamsa qoraxdiina waxaan uga yeelay calayhi hooska daliilan tusaale iyo deliil baan uga dhignayoo waxaa weeye jacalnaa tuluuca shamsi yaa deliil u ah inuu hooska joogo haddii ayna qoraxdu ku dhacaynin waxyaabaha waaweyn oo jirmiga ah oo geedaha ah oo buuraha ah oo guryaha ah oo wax kasta oo hoos bixinayo haddayna qoraxda ku dhicin lama aqoonsan lama garan lahayn inuu hoos jirayo in kale marka taasi waxay daahirtay oo ka muuqatay markuu ilaahay qoraxdii daliil uga dhigay ilaahay nicmadiisa addoommaha inay gartaan maxaa yeelay shayga waxaa lagu gartaa markuu kaa maqan yahay qofka qofka caafimaadka qabo caafimaadkiisa ma garanayo ilaa uu ka jirado qofka muxuuha dherigsan ka ogaan mumaayo ilaa uu ka gaajoodo wa bididdihaa tatamayazu alashyaa'u ayay carabtu tidhaahdaayo shay walba didkiisa ayuu ku kala soocmaa oo lagu gartaa humma markaa ka bacdina markii qoraxdii daliil looga dhigay qabadnaahu waanu soo qibdoonnay buuhi ilaahay ilaynaa annaga qabdan qabdi yasiiran oo yar oo maxaa in yar in ah yaan zuulinay oo qoraxdii baa nasakhayso oo in yar in yar bay u zuulinaysaa humma qabadnaahu waanu soo qibdoonnay ilaynaa annaga intii ka a qabdan yasiiran marka fiiri kelimatu ilaynaa dad waxaa jira ilaahay subxaana wa tacaala aayadaha qur'aanka ah ee sheegayo muxuu ahaay ilaahay ka warramayo rabo sidii lafdigaas oo carabigii uu ku tusayey oo muxuu ahaay sidii bini aadamka oo kaleeto inay u fasiraan oo markii la yidhaahdo ilayhi yascadu alkelimu atayibu yaa waxay ku odhanayaan haa soo ma arkaysid ilaahay inuu yascadu waxaa u fuula alkelimu tayiba mar kelimatu ilayhi ayay waxay rabaan inay cirka iyo xagga iyo carshiga iyo ilaahay cirka iyo carshiga iyo muxuu ahaaye alla mawjuud weeye bilaa makaan marka sidaa daraaddeed waxaa weeye aayaddanba wakaa ilaynaa bay leedahay hooskana waxaan ognahay cirna ma jiro meelkana ma jiro dhulkaa unbuu marna gaabtaa oo baaba'aa marna ku fidaa humma qabadnaahu hooskii waanu soo waan soo qibdoonnay ilaynaa annaga qabdan qabasho yasiiran oo yar baannu soo qabannay ilaahay wuxuu leey waan zuulinay hooskii in yar in yar in yar in yar baan u qabanay mar keliya ma aanan ka dhigin si ay dadka masaalixdiisa ay u ilaaliso marka hooska cajabka uu leeyahay culimmada waxay yidhaahdeen hoosku wuxuu u dhaxeeyaa qoraxda waxaa weeye qoraxda nuurkeeda oo khaaliska ee xoogga leh iyo mugdiga khaaliska dhexdhexaad weeye dhinacna yar hoos weeye waxaa weye madow weeye dhinacna caddaan weeye markaasuu calaa wajhi al ardi ayuu ku soo daahirayaa isaga oo fidsan wuxuuna inta waxaa weye duhuuru alfajri ilaa tuluuci shamsi waxaa weye markaa waa markuu ugu wen yahay qoraxdii baa u imaanaysa in yar in yar bay u zuulinaysaa oo way nasakhaysaa ilaa ay ka dhacdana waxaa weeye waqta zawaalina ila alguruubi wa yusamaa fey-an baa lagu magacaabaayo waxaa weeye wa wajhu alistidlaali calaa wujuudi saanic ilaahayga sancada badan yaa hooskaa loo deliishanayaa alxakiimi oo falsan wujuudkiisa waxaa weeye bacda alcadami hooskaa markii la waayey in la helay haddana in mar labaad la waayey markuu la helay xaaladiisa isbedbedelayso oo marna uu kordhayo marna uu nusqaamayo marna uu fidsamayo marna uu soo uruursanayo oo ay addoommuhu ay ku muxuu ahaaye ay ku intifaacayaan waxay qaadir u tahay min saanicin qadiir ilaahay wax sanceeyey oo og oo mudabbir xakiim ah oo muxuu ahaaye waxaas dhaqaajinayo ajraamtaa waaweyn ilaahayga wada iyo falagaas sidaasna marka cid kaloo kari karta ma jirto ilaa rabu alcaalamiin tuma qabadaahu ilaynaa qabdan yasiiraa ilaahay nicmadiisii la tirinayay yaan ku jiraa weli wa huwa alle alladii allihii weeye jacala idin yeelay lakum idinka alleyla habeenkii libaasan dhar buu idinka yeelay sida dharka uu u qariyo dadka yuu habeenka mugdiga ayuu u qarinayaa si muxuu ahaay loo xasilo oo loo seexdo wa huwa alle alladii allihii weeye jacala idin yeelay lakum idinka alleyla habeenkii libaasan dhar idinka yeelay wannowma hurdadiina wuxuu idinka yeelay waxaa weeye subaatan raaxo ayuu idinka yeelay wa jacala annahaara maalintiina wuxuu yeelay nushuuran tii la soo baxo ayuu yeelay marka waa kaa wa huwa alle alladii allihii weeye jacala lakum alleyla libaasan dhar baa laga dhigay subxaanahu wuxuu yeelay sida libaaska oo kale oo mugdigiisaa ina asturaya waxaa weeye sida dharkaba liisugu asturo laiskuna qurxiyo habeenkii iyo waxaa dharkiibaa liisku yaa liisku shabbahayoo mid walba wuu ina asturayaa marka waxaa weeye dharkiina waa liisku asturaa waxaa weeye habeenkiina waa liisku asturaa wannowma hurdadiina wuxuu ka yeelay subaatan mid raaxo ah raaxo oo jidhkiinna oo maantaoo dhan shaqaynaya oo ugu daran yahay xagga maskaxda iyo fikirka qofka uu fikirayo yuu ka nasanayaa ilaahay unbaa muxuu ahay subxaanahu wa tacaala hurdadaas oo cajabta ah oo qofkii waayo malaayiin uu dhaafsan lahaa malaayiin iyo malaayiin oo nicmada oon la qadaraynin waxaa weeye taana waa in sidaa loo ogaado ilaahay wuxuu yidhi wuxuu ka yeelay raaxo oo aad dhibkii iyo fikirkii iyo welwelkii iyo murugtii wixii oo dhan aad ku iloobaysaan oo idinkoo nashiida aad soo kacaysaan wa jacala ilaahay wuxuu yeelay annahaara maalintiina nushuuran mid lasoo la kala ordo oo la fido oo waxaa weye liintishaari innaasi dadka inay kala waxa ay kala firdhaan si ay nolol u raadsadaan oy u shaqaystaan oy risqi u doontaan weli ilaahay awooddiisi baa socotee wa huwa ilaahay waxaa weeye alladii allihii weeye alla subxaanahu wa tacaalaa wa huwa alle alladii kii weeye arsala ariyaaxa dabayshii buu soo diray bushran iyadoo bishaaraynayso beyna yadeey raxmatihi ilaahay naxariistiisa hor socoto oo waxaa weeye waxay ku bishaarayn inuu kayskii ilaahay noo gargaari rabo oo roob ilaahay uu soo dayn doono wa anzalnaa markaasaan waxaan soo dejinno ilaahay min asamaa'i cirka xaggiisa maa an biyaan ka soo dejinnay tahuuran oo wax tahiro marka aayaddaa waan u jeednaa suuraddu waa makiyaa nidhe haddana fuqahada muslimiinta oo dhan wax laisugu dahiro waxa ugu horeeyo waxay ka bilaabaan kitaabu tahaara iyo anwaaculmiyaah biyaha inta noocay u kala kacaan iyo inta ay meelaha asalka ay ka soo baxaan ayyyay muxuu ahaaye ayay fiqhigooda ku bilaabaan aayaddana yay u soo deliishadaano waxay yidhaahdaan allah subxaanahu wa tacaala waxaa weeye waa allihii wa anzalnaa min alsamaa'i maa'an tahuuran ilaahay baa soo dejiyey biyahaasi oo daruurtu ay soo kaxaysay oo daahirka oo mutahirka oo dadku ay cabbayaan ooy ku dahaaro qaadanayaan tuhuur waa siiqatulmubaalaqa oo aad buu wax u dahiraa waxaa weeye an yakuuna daahiran mutaharan mutahiran ayuu daliil u yahay maxaa marka ilaahay roobkan uu u keenay ilaa waxaa la yidhi wa huwa aladii arsala riyaaxa bushran bayna yaday raxmatii wa anzalnaa min asamaa'i maa'an tahuuran biyahan maxaa loo soo dejiyey tahuurka ah tii buu ilaahay noo cilaynayaa linuxyiyahu inaan ku noolayno bihi bilmaa'i biyihii beldatan beled inaan guri beled ku noolayno mayitan oo dhintay inaan ku noolayno roobkaasi beled oo dhintay oo aan aan lahayn abuur beer aan lahayn oon tigaad lahayn oo wa nusqiyahu aan waraabinno mimaa khalaqnaa annagu wixii aan abuurnay ancaama nicmooley iyo wa anaasiya dad kahiiran oo badan ayaannu ku waraabinaynaa waxaa weeye noloshii dadkii iyo basharka noloshiisii iyo dhulka iyo nicmooleydii waxaa weeyaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku noolaynayaa wa nusqiyahu mimaa khalaqnaa ancaaman nicmooley iyo wa anaasiya dad kahiiran oo badan wa anaasiya kahiiran oo fara badan intaa ilaahay markuu noo sheegay yuu alla wuxuu yidhi walaqad xaqiiqe eh sarrafnaahu qur'aankani waan gedgedinay baynahum nimankii oo gaalada ahaa ee qur'aankan uu ku soo degayey qur'aankan waanu u gedgedinnay liyadakkaruu inay waansamaan waxay mahmaahdii iyo tusaalihii fii haada alqur'aani waan gedgedino kolba dhinac baan uga nimid oo haddaba aayadaha waan arkaynaa mar hoos laga sheekeeyo mar habeen laga sheekeeyo mar hurdo laga sheekeeyo mar ilaahay roobka uu noo soo daayay laga sheekeeyo kolba meel baa wax laga tusaa laga tusaalaynayaa inay waxaa weeye xujo cad iyo baraahiin inay ku fikiraan laakiin maca alasaf waxaa wax laga xumaado ah fa abaa way diideen akharu nnaasi dadka say ugu badan yihiin ilaa kufuuran gaalnimo ma ogiyo wax kaloo kale way diideen fa abaa way diideen akharu nnaasi dadka badigii ilaa kufuuran gaalnimo oo ay beeniyaan ma ogiyo wax kale way diideen walow shi'naa la bacahnaa fii kulli qaryatin nadiiran ilaahay sidaasuu yidhi walow shi'naa haddaan rabno la bacahnaa waan bixin lahayn fii kulli qaryatin magaaladii la arko adduunka ku taallaba nadiiran rasuul u soo digaan ku bixin lahayn sidii ay berigi hore reer bani israa'iil ahaan jireen si aan nebi maxamedow qur'aanku saasuu leeyahay aan kaaga fududayno adiga xaggaaga culayska nebinimada tuulo la arko ama magaalo la arkaba mid nabi oo u digo ayaan u diri lahayn maxase yeeshee taas ma aanan yeelinoo adiga ayaan khaas kaaga dhignay inaan ku soo bixinnay ilaa jamiici ahlil ardi inta dhulka koonka carada waxaa dhulka korkiisa saaran adigaa rasuul u ah rasuul kaloo loo soo dirayo ma jiro waxaa weeye adigaa lagu weynaynayaa shacnigaagaa la weynaynayaa marka weynaynta ilaahay uu ku weyneeyey waxaad ku qaabishaa adiguna inaad sugnaato oo dalaasho sidaa dacwada aad u gaarsiin lahayd xaqana u muujin lahayd oo falaa tutiixa adeecin alkaafiriina gaalada wajaahidhum kula jihaad bihi bilqur'aani waa kaa qur'aankaas wax lagula jihaado oo ka weyn ma laha qur'aankaa waxaa weeye yaa ilaa yowmi ddiin in dadkan loogu caqli celiyo oo wax loogu sheego waxa cadaabka looga kor yeelay waxaa weeye dadka caqligiisii wuu bislaaday waxaa weeye garaadkoodii wuu kobcay cilmigoodii wuu kobcay marka tusaale waxaa la yidhi nabigeenna falaa tutiixa adeecin alkaafiriina gaalada wajaahidhum la jihaad bihi bilqur wajaahidhum gaaladii la jihaad bihi bilqur'aani kula jihaad jihaadan jihaad kabiiran oo weyn gaalada markay kuu yeedhaan war ka jooji cayda aad caynayso ilaahyaalkanaga ha ka dhegaysanin qur'aanka jihaad weyn kula jihaad hana ka daalin haddana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa awooddiisii baan mar kale u noqonaynaa wa huwa alle alladii allihii weeye malaja diray oo sii daayay awooddiisa albaxrayni labadii bad ayuu diray oo wada waxaa weeye oo isla ologayoo deris ah oo isku dheggan oo haddana aan muxuu ahaaye aan isdhexgelaynin haadaa kani cadbun waa macaan yahay furaatun oo waxaa weeye si fiican buu oonka u goynayaa wa haadaa kanna milxun waa waxaa cusbo weeye ujaajun oo kharaar oo aad iyo aad u kharaar weeye murun shadiidulmaraarati labadii biyo way isgarab socdaan webiyaashii macaanaa iyo webiyaashii iyo iyo baddii weyneyd innaga oo kale sidaan u fahmayno waxaa weeyaan laba webi baa hadda dhulkeenna ku taalla mid walba wuu soo socdaa suu u socdo ayuu muxuu ahaye badda ku darayaa markaas baddii intay soo kacdo webiga ma jiidhayso maxaa yeele ilaahay awooddiisa waxay keentay inay baddu had iyo goor hoosayso dhulka webiyaasha iyo bini aadamka ay ku nool yihiin iyo nafleyda oo dhanna inay sarrayso yuu ilaahay si adduunkan loogu noolaado sidaasuu ilaahay ugu talagalay maxaa yeelay adduunyada badaha ku yaallo iyo inta yaabiska la yidhahdee engeganee dadku ay deggan yihiin waxaa weeye aad bay u kala weyn yihiin marka sidaa daraaddeed yuu ilaahay ina tusayaa wa huwa aladii maraja albaxrayni labadii bad wuu diray haadaa kana cadbun wuu macaan yahay furaatun oonkana wuu goynayaa wa haadaa kana milxun wuu waxaa weye waa cusbo weeye ujaajun oo kharaar wa jacala wuxuu yeelay baynahumaa labadooda dhexdooda barsakhan teed xijaab iyo wa xijiran xijaab maxjuulan oo la xijaabay ayuu yeelay mancan waxaa mamnuucan ayuu yeelay wuu kala celiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye labadii biyuu abuuray kuwa macaan iyo kuwa kharaar kuwa macaan waa sida webiyaalka iyo ilaha iyo ceelasha kuwa kharaarna waa badaha waaweyn oo muxiitaadka ah wuxuuna kala dhexgeliyay xaajiska oo yaabisada dhulka ayuu ilaahay wuu kala celiyeyoo iskuma dhex sii daynin si aan muxuahay u oonno oo waxaan cabna aan u weynin waxaa loo daliishaday ka waxaa loo daliishaday lianna alxalaawata walmuluuxata in kaanat bisababi tabiicati alardi aw ilmaa laabudda min alistiwaa'i way sinaan lahaayeen marka ilaahay ma una simine wuu kala hooseeyey hadda waxaa weeye sidaasay culimmadii hore ku fasirtayoo iyagoo baddan oo webigan macaan oo kor jiro iyo badda oo hoos jirto oo badda ayna ku soo fatahaynin oy ku xadgudbaynin webigii macaanaa oynan meeshaan joogna ay noogu imaanaynin laakiin hadda waxaa waxa mucjizada ee ka sii daranee la ogaaday waxaa weeye baddaa kharaar nafteeda yaa laba qaybooda qayb macaan iyo tu kharaar weeye oo waxaa la ogaaday hadda markii cilmigu hormaray warshada inta badda la dhex dhigo ayaa laga cabbaa biyo macaan oo laga soo fiiltaraareeyey oo kuwii kharaaraa laga soocay oo dowlado badan oo sida boqortooyada sacuudi iyo waxaa weeye biyaha badda oo taxliyaa la yidhaahdaa oo laga soo miiray kuwaasay hadda muxuu ahaaye ay noloshoodao dhan ayay cuska tahayo webiyaal iyo iyagu malaha taana waa jirtaayo ilaahay baa kala celiyo wa jacalnaa baynahumaa waxaan yeelnay barsakhan wax kala celiyo iyo wa xijiran maxjuuran iyo mancan mamnuucan kuwa kala teedo oo kala celiyo taasi waa mid wa huwa ilaahay alladii allihii weeye khalaqa abuuray min almaa'i biyihii yuu basharan bini aadam ka abuuray biyihii oo minida ahaa yuu ilaahay bashar ka abuuray wa huwa ilaahay alladii allihii weeye khalaqa abuuray min almaa'i biyihii nudfadii basharan ay khalaqa min annudfati nudfadii oo minida ahayd yuu wuxuu ka abuuray qof bini aadama oo wax maqlayo oo wax arkayo fa jacalahu ilaahay wuxuu ka yeelay insaankii wuxuu ka yeelay nasaban abtir iyo wa sihran xididnimo ayuu ilaahay sameeyey oo wuxuu nudfadii waaxidka ahayd yuu wuxuu u kala qaybiyo kuwa nasaba oo dukuur ah oo iyaga loo loo nasab sheegto oo kuwii muxuu ahay sidaasoo kale ah iyo kuwo kale oo inaas ah oo la isguursado oo markaa sidaa intii la isku aqoonsado la isku xidhiidhiyo waa ilaahay oo markaa jacayl iyo kulan oo caad u cajabadan uu meeshaa ka dhaco waataan indhahayna ku arkayno wa huwa ilaahay aladii allihii weeye khalaqa abuuray min almaa'i basharan bini aadam fa jacalahu nudfadii miniga ahayd bashar markuu ka abuuray wuxuu ka yeelay nasaban kuwa nasab oo lagu abtirsado iyo wa sihran iyo xidid buu ka yeelay wa kaana wuxuu ahaaday rabbuka rabbigaaga qadiirankii wax walba awood u leh ayuu ahaaday sidii oo kaleetaa haddana ay suuraddu u socotaa markii aan nidhi qur'aankii intuu ilaahay intaasoo awooda oo hooskii laga soo bilaabo uu u sheegay oo wax walba u sheegay ay waxba ku qaadan waayeen oo uu yidhi walaqad sarrafnaahu baynahum liyadakkaruu haddana intii in la ogo aayaad iyo mucjizaad iyo dalaa'ilka ilaahay koonkan baa loo sheegay markaasaa leh wa maca daalika wa yacbuduuna waxay caabudanayaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa maa laa yanfacuhum waxaan waxba u taraynin walaa yaduruhum aan muxuu ahay aan aan dhibaynin waa asnaamtiye nafci iyo dur midna ma leh waa wax jamaadaadoo engegan oo aan waxba dareemaynin waxna arkaynin waxna caqli lahayn wa kaana alkaafiru kaafirkii wuxuu ahaaday gaalkii calaa rabbihi rabbigiisa dahiiran kii waxaa weeye ka kaalmeeyey buu ahaaday kii ka waxaa weeye ka leexday oo shaydaanka u kaalmeeyey waa aayad cajab leh waxaa fiiri qur'aanka wuxuu inoo sheegayaa inaan fahmna loo baahan yahay toddobadii goor ee qur'aanka aan nidhi qisadii nebi aadam iyo ibliis oo u sujuud la yidhi oo uu markaa xasday ayuu qur'aanka ku soo celceliyey bini aadamow ibliis wuxuu ku yahay cadow ee ha ku dayanin aan in badan ku celcelinnay ilaahay iyo ay isu dhaarteen ibliiskii oo ibliisna uu yidhi anna waan baadiyeyn alle uu yidhi addoommahayga fiican ma baadiyeyn kartid adigee intaad baadiyaysana jahannamaan idinka buuxinayaa yaa qofka gaalka waxaa la leeyahay ilaahay iyo shaydaankii markay isu dhaarteen wuxuu garab siiyey oo gacan siiyoo garab joogashaday markii uu baadinimadii shaydaanka u arkay ilaahay wuu ka leexday oo wuu ka hiiliyeyoo shaydaan buu u hiiliyey gaal wuxuu u hiiliyey shaydaan ilaahayna wuu ka hiiliyey wa kaana alkaafiru gaalkii wuxuu ahaaday calaa rabbihi rabbigiisa waxaa weeye dahiiran kii ka kaalmeeyey buu ahaaday oo ilaahay uga hiiliyey kaana wuxuu ahaaday calaa rabbihi dahiiran kii calaa rabbihi dahiiran wamaa arsalnaa wamaa arsalnaaka ilaa mubashiran wanadiiraa nabigaa marka haddana mar labaad yaa waxaa loo sheegayaa wadiifadiisa in uu hadday la keri waayo intaasoo aayaad inta loo sheegay waxba ay ku qaadan waayeen adiga inaad ku qasabto diintan ma aha waxaa weye shaqadaada ma aha waxaa laguu diray inaad inaad mubashir tahay oo mu'miniintana aad jannaad naciima ugu bishaarayso gaaladana aad ugu bishaarayso cadaab oo jaxiim ah wamaa arsalnaaka kuma aan dirin ilaa mubashiran adigoo bishaaraynayo iyo wanadiiran adiga oo digayo saa un baan kuu dirnay aayad inaad keento cadaab inaad keento iyaga iimaanka inaad ku qasabto midna laguma dirin qul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamadow maa as'alukum aniga idinma weydiinayo calayhi risaaladan soo gaarsiinta aad idin soo gaarsiinayo korkeeda min ajrin ujra idinkama rabo oo inaad wax igu siisaan idinkama rabo oo haddaan wax idinka rabo waxbaan idin soo gaarsiiye idinkana wax iska soo urururiyo wax isiya haddaan idin dhihi lahaa inaad ka carartaan ood idiidaan garbaad ulahaan lahaydeen qul waxaad tidhaahdaa maa as'alukum calayhi min ajrin ajri idinkama rabo ilaa man shaaa qofkii doono an yattakhida inuu samaysto ilaa rabbihi rabbigiisa sabiilan jid kaasa aniga oo ilaahay u dhowaado iimaan iyo camal saalixa kii kii sameeyaay waxaa weeye kaas aniga ajrigayga halkaasu ku jiraa maxaa yeele siduu nabigeenna lii lian yahdi illaahu inuu ilaahay kugu hanuuno inuu hal qofa kugu hanuuniyo yaa khayrun laka min xumuri nicam uu sayid cali ugu yidhi sidii oo kaleu nabigu noo sheegayo waxaa weeye aniga wax ujuura wax ajri ah iyo iyo maal iyo idinma weydiisanayo diintana idin soo gaadhsiinayo ilaa man shaaa qofkii doono an yatakida inuu samaysto ilaa rabbihi rabbigiisa sabiilan jid uu u samaysto ha sameeyo aniga kaasaa ajri ii ah hanuuninta aan jidka ilaahay tusay kaasaa ajri ii ah aniga ilaa man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabiilaa wa tawakkal tala saaraa lebi la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam arrinkaaga u dhiibo cala alxayi allaha nolol dhab ah oo meel laga soo caariyeystay aan jirin aan weligeedna baxaynin sida annaga noloshannada wa tawakkal cala alxayi allaha nool tala saaro alladii allahaasoo laa yamuutu aan dhimanaynin markii horena noloshiisa cid u hibaysay ma leh marka dambena ma dhimanayo oo wasabbix ku tasbiixso bixamd waxaa weeye bixamdihi ilaahay muxuu aha xamdigiisa subxaana allaahi wa bixamdihi dheh subxaana allaahi alcadiim mar alle markii gaaladu ay saa u dhega adkaadaan oo ay u dhibaan nabiga inuu dikriga ilaahay iyo tasbiixda iyo xamdiga ilaahay inuu ku cararo ayuu qur'aanku u laqinaa wasabbix tasbiixso bixamdihi ilaahay mahadintiisa adigoo wato wa kafaa bihi ilaahay baa ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa waxa ay samaynayaanna khabiiran isagaa baatin ogo adiga waxaa weeye isaga ilaahay u daawo kafaa bihi billaahi ilaahay baa ku filan bidunuubi cibaadihi addoomihiisa dembigooda khabiiran mid og alladii allihii weeyaan subxaana wa tacaala khalaqa uumay assamaawaati cirarka iyo waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayso fii sittati ayaamin lix maalmood buu ku abuuray kun fayakuun buu ku abuuri karaye waxaa weeye inuu innaga kaadsiinyada iyo tartiibta iyo iyo tadarujka waxa la yidhaahdo waa inuu ina baro ayuu sidaa u yeelay humma istawaa ilaahay wuxuu ku sinaaday cala alcarshi carshiga istiwaa'an yaliiqu waxaa weye waa mid u cunamo bijalaalihi min hayri tashbiihin walaa tactiilin isagoo ilaahay aan khalqiisa lagu shabihin oo la dhihin aniga saan u fadhiyo ugu fadhiyaa aan lana diidinoo waxaa weeye ilaahay wax uu ku istiwooday carshiga ma jira aan la dhihin waa mid aanan garanaynin cala alcarshi alraxmaanu ilaahayga naxariista badan fas'al weydii bihi billaahi ilaahay khabiiran mid og oo ilaahay yaqaano weydii baa layidhi alla weeye fas'al bihi khabiiran weynanka ilaahay mid yaqaana weydii fas'al illaaha alkhabiira bilashyaa ilaahay isagaa oge waxaa weeye weydii baa la yidhi fas'al bihi khabiiran haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha joogo darsigeennii